barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka filimyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogayaga internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa waa maalin khamiisa labaiyo labaatanka bisha februari sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixin ku saabsan dhallinyaro magaalada muqdisho ka wada isdhexgalka dhallinyarada iyo bulshada howshan ubaxa caasimadda waxay soo bilaabatay laba sano ka hor laakiin middan ololaha iyo booliska iyo bilicda waxaan ugu talagalnay dhallinyarada magaalada muqdisho ku nool iyo shacabka iyo booliska in ay isdhexgal ee ka timaado iyo isfahan isfahan iyo isdhexgalna waxay ku imaan kartaa in laysla wada shaqeeyo sidoo kale waxaad maqli doontaan ololihii doorashada baarlamaanka dalka jabuuti oo shalayto la soo gebagabeeyey iyo dhallinyaro badan oo sannadkan ka qaybgelaya doorashada kaalmihii heesaha ayaan iyaguna dhegaystayaal ka maqnaan doonin intuu barnaamijku socdo heesaha aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaannu idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo marka horese warkii caalamka
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa xoojiyey fikirka ah in la hubeeyo dadka macallimiinta ah ee fasallada dugsiyada ku jira xilli lagu guda jiro xamaasadda ay dareemayaan ardayda iyo waalidiinta ardaydii ku waxyeeloobay toogashadii lala beegsaday dhowaan sidoo kale in dugsiyada la geeyo howlwadeenno hore oo ah militariga ka tirsan ayaa trump uu sheegay inay si wacan u xallin karto mushkiladda isagoo intaasi sii raaciyey inay si dhow u eegi doonaan arrintaasi dhowr qof ayaa gacantooda kor u taagay kadibna madaxweynaha ayaa weydiiyey qofka ka soo horjeeda waxaana gacanta taagay dad gaadhaya afartan qof oo goobta fadhiya kuwaasoo badankooda ay ahaayeen arday xubno waalidiinta ka mid ah iyo weliba mutacalimiinta ay toogashadan ardayda ee socotay ay saamaysay
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa shalayto golaha ammaanka ka dalbaday in la ansixiyo go-aan ogolaanaya in soddon cisho gudahood xabad joojin lagu gaadho gudaha dalka syriya si loo caawiyo afar boqol oo kun oo qof oo ku xaniban bariga magaalada kota kaasi oo uu sheegay inay dunidan aada ugu ciqaaban yihiin guteres ayaa sheegay in uu aaminsan yahay inaanay beriga qoota intaa in ka badan sugi karin gargaarka bini'aadaminimo magaaladaasi waxay dagaaladu ka socdeen tan iyo sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii guteres oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in uu ku baaqayo in dhammaanba dhinacyada ku lugta leh in ay si deg dega u joojiyaan dagaalka halkaasi ay ka wadaan si loogu ogolaado gargaarka bini'aadaminimo dadka u baahan
duhur wacana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaan mar kale idin leennahay halka aad naga dhegaysanaysaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatana muqdisho dhallinyaro la baxay ubaca caasimadda ayaa ka howlgala magaalada muqdisho iyagoo muddooyinkii u dambeeyey ka shaqaynaya howlaha ay ka mid tahay bilicda magaaladaasi iyo weliba isdhexgalka dhallinyarada iyo booliska iyagoo sidoo kalena sameeyey howlo ay ku ranjiinayaan waddada laamiga ah ee magaaladaasi wariyaha v o eda cabdiqaadir oke ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
oo tusaale ahaan markii lagu dhahaa taallada siidka waxaa lagu dhisay iskaa waxu qabsay taallada dhagaxduur waxaad dareemi kartaa iskaa waxu qabsa awoodda ay lehed wakhtigaas laakiin falilah alxamdu waxaan soo celina hadda in iskaa waxa u qabsa ee dhallinyaradii hadda ay dib ciise xasan waa mid ka mid a dhallinyaro isku khalqaanta iskaa waxu qabso waxay ka shaqeeyeen qurxinta waddada mashquulka badan ee makaal mukarama isaga iyo saaxiibadiis haddaba howshan goormay soo bilaabeen qadiro howshan waxay ku bilaabatay howl kastaba markii la bilaabayo juhdi iyo iyo waxaa loo soo maraa iyo sabar howshan ubaxa caasimadda waxay soo bilaabatay laba sano ka hor laakiin middan ololaha iyo booliska iyo booliska iyo bilicda waxaan ugu talagalnay dhallinyarada magaalada muqdisho ku nool iyo shacabka iyo booliska in ay isdhexgal ee ka timaado iyo isfahan isfahan iyo isdhexgalna waxay ku imaadan kartaa in laysla wada shaqeeyo ha ahaa hataa nabadda in laga wada shaqeeyo in laga wada shaqeeyo dibudhiska dalka waxaan garanay in aan riinji wada marino laba isbuuc ilaa ay bil inta u dhexeyso booliska iyo dhalinyarada in ay isla shaqeeyaan si ay dadka uga arkaan ama ay dhalinyarada u dareemaan in ay booliska ay yihiin dad shacabka ku dhex nool shacabkana ay yihiin dad booliska ku dhex nool ay labadoodaba ay isku baahan yihiin bilicsooaalinta magaalada hadda waxaa ku soo biiray bulsho kale sida ciidanka booliska iyaga oo wada fuliya mid ka mid a howlmaalmeedka dhallinyarada ay ka qabtaan waddada laamiga ah mawliid xasan ayaa u sharaxa barnaamijka dhallinyarada v o a sida howshan loo wada fuliyey barnaamijka hadda bilicdii iyo booliiska ee dhallinyarada ubaxa caasimadda hadafka ugu weynoo laga laa waxay ahayd in isdhexgal lagu sameeyo booliiska iyo shacabka inay hal meel ka wada shaqayn karaan inay bilicdii caasimadda ay ka shaqayn karaan inay isweydaarsan karaan isbarasho xataa ay u tahay booliiska lagu dhiirigelinayo dhallinyaradii lagu dhiirigelinayo sababtoo ah bilicda marka laga shaqeynayo dad kooban ma ka shaqeyn karaan in la ballaariyo oo wixii dhan ay noqdaan wax ballaaran laga wada shaqeyn kareeto dadka dhan u dhexeeyaan si bilicdii caasimadda ay usoo laabato laba jimca la qabtay insha allah haddana waa wadi doonaa ilaa wadadan marka almukarama aan ka dhameyno ilaa sayidka laga dhallinyaradan ayaa qabata howl ka kooban dhirayn qurxin iyo sumadaynta waddada si shilalka u yaraadaan laba sano ka hor howshaa markii aan bilaabeynay oo bilicda caasimadda dib u soo celinteeda waxaa ka mid ah in aan dhereen samayno riinjiyeen in aan samayno oo riinjiga cadaanka iyo madowga iyo riinji kaleeto loo yaqaana sibir koroosin oo ah baabuurta iyo dadka meesha iskaga kala gooshi lahayn si ay dadka shilalka iyo baabuurta iyo dadka si ay yacni u yaraadaan hadda isbuuci hadda lasoo dhaafaya olaha booliskii bilicda barnaamijka aan qabanno wuxuu aha riinja cadaankii madowga aan marinayna cadaankii madowgana sidiisana wuxuu soo saaraa bilicda oo hadda riinjiga laamigaas marka aan marayna cadaankii madowga markaa aragtid bilicda magaalada waa qof kasta waa dareemi karaa bilowgii howsha dhallinyaradu ay bilaabayeen dadku waxay u arkayeen igu sawir mana loo arkaynin mid muhiim ah balse hadda waa imina dhashay sida uu ku doodayo mawlid xasan
horta wax igu sawir laa ma jiro waxaana wax kooban ma ahan ujeeddadii iyo hadafka laga leeyahay waxay tahay in kow inaan helno caasimad qurxoon in dhallinyaradii oo lagu xamin jiray inay waddanka burburiyaan aan tusno inay waddankiina dhisi karaan quruxsan karaan wax ku soo kordhin karaan marka hadafkeennu waxa waaye in caasimadda la qurxiyo kadibna aan u gudubno gobollada dalka oo dhan dhallinyaro badanna ay nugu daysadaan hadafka ugu weyn taas waa marka igu sawir ma la dhihi karo waa waa inaan dhiirigelino dhallinyarada kale oo baagamuddada ah inay soo jeestaan oo waddankooda quruxsaan sababtoo iskaa wax u qabso iskaa wax u qabsana qof kastay u furan tahay iskaa wax u qabsa waxay ahayd mid ka mid a dhabbihii guusha soomaaliya xilli hore taas ayana dhallinyarada hadday tiigsanayaan iyagoo kuu sheegaya in dalka lagu soo dhisay iskaa wax u qabso sidaas isi lamid ah qof kasta uu fikir uu ku siiya ama hadal hore uu soo jiro markii uu ku siiya waxaad dareemaysaa waxaan wax soo jiri jira inay yihiin oo tusaale ahaan markii lagu dhaha taalada sayidka waxaa lagu dhisay iskaa waxu qabsay taalada dhagaxtuur waxaad dareemi kartaa iskaa waxu qabsa awoodda ay lahayd wakhtigaas laakiin falilah alxamdu waxaan soo celina hadda in iskaa waxa u qabsa ee dhallinyaradii hadda ay dib ay u bilaabaan ubaxa caasimadda hadafkii maalintii uu bilaabayay magaaladan waxaa la dhahay dadkan dhallinyaradan dhallinyaro waalan waaye laakiin maanta waxaa alxamdulilah gobolladii dhammeyd in ay kacdoonkii ubaxa caasimadda ay wada qaateen oo iskaa wax u qabsa ee hadda ee maanta ay ku shaqeeyaan danda guud ayaa ah wax laga shaqeeya ayadaana ugu sharaf badan ayaan aaminsanaha in danta guud laga wada shaqeeyo cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
shalay lasoo gabagabeeyey ololihii doorashada baarlamaanka oo lagu wado inay dalkaasi ka qabsoonto maalinta beriya waxaana tartanka doorashada ka qaybgelaya dhalinyaro tiro badan oo isku sharaxay baarlamaanka oo siyaasadda xiiseynaya wariyaha v o eda ee jabuuti sagal saciid faarax ayaa gabagabadii ololaha la kulantay qaar ka mida dhallinyarada hadda siyaasadda ku cusub iyo kuwo hore ugu sii jiray warbixintan baanin ka soo dirtay dhallinyaro aad u fara badan ayaa ku jirta xisbiyada kala duwan ee u tartamaya inay ku guulaystaan kuraasta baarlamaanka jabuuti waana markii ugu horeysay ee ku dhowaad boqolkiiba siddeetan laga dhigo dhallinyaro baarlamaanka jabuuti iyadoo sidoo kale haweenkana ay ku dhow yihiin boqolkiiba shan iyo labaatan haddaba qaar ka mid a dhallinyarada dalka jabuuti ee horay u lahaa riyada dhinaca siyaasadda ayaa arrintaasi waxay ku dhalisay iyo dediilo hor leh oo dhinaca siyaasadda ah qaar ka mid a dhallinyaradaasi leh hamiga siyaasadda iyo kuwo ka mid a baarlamaanka ayaan wax ka weydiiyey dareenkooda xilli ay ku sugnaayeen goob lagu soo gabagabeynayey ololihii baarlamaanka dalka jabuuti waxaana hadalka ku hormaraya axmed saleebaan xasan oo ka mid a dhallinyarada degmada balbala iyo uma maxamed xamiid oo ka mid ah baarlamaanka waxaan ka mid yahay ururka dhalintan balbala ee alliance de la jeunesse jubistan militantisme du parti fb haddii horta maanta madaxweynuhu maanta bostin horta una siiyey haddaan dhallinyar nahay maanta waxaa ku jira dhallinyaro badan oo maanta u soo baxay magaalada degmada balbala rasdika balbala kumida balcaws maanta barnaamij weyn ee dhallinta loo hayo waxaa wejin hadday noqoto shaqo abuur hadday noqoto shaqo weyn oo jan entrepreneuriya hadday tahay maanta horta madaxweynuhu kaalintii dhallintan uu noo buuxiyey wax ka weynna waan rajaynayn hadduu inaana gaarsiyo marka dhalinyarada baarlamaanka lagu soo diray waxaad leedahay waa waa giddidiilo cusub oo dhalinyarada u taa waa une nouvelle- une nouvelle vision de l'idéologie waa wax be- jadiid oo noo soo beera iminka marka qof kastoo dhallinyaraha wuu ku hamin karayaa inuu waddanka wax ka noqdo haa parce que wadan dhalinimadu waa udubkii maanta ee, waddanka beriton mustaqbalka waddankana wejin hadday maanta ee, dhalin jirto sanadaha ka dambeeyana waxaan rajaynaa ilaah hadduu la gaarsiiyo inuu noo sii beereeyo dhalinyarta hadduu la gaarsiiyo magacayga waxaa la dhaha liibaan idriis cabdilaahi waxaa la yaqaanaa saam waxaana ahay xildhibaan degmo marka dhallinyaradu maanta iyo haweenku door weyn bay ka qaadeen maanta musharaxiin badan oo dhallinyaro ah oo rag waxbartay oo injineero ah yaa dafka ah waxaa kaloo ku jira dha- hablo ho- hooyooyin waxaa kaloo ku jira hablo dhallinyaro badan marka maanta shucuurtuna aad buu weyn tahay department of state waxay soo saartay reports ay sheegayso inay jabuuti ay ka mid tahay dalalka geeska afrika amba afrikada ugu nabadsan waxay u soo direen jabuuti en recommendation wax la dhaho ay weydiisanayaan qaababka ay jabuuti nabadda ay ku dejisay xasoolonida iyo sida xagjirnimada ugu hortagtay iyagoo waddanka adduunka ugu horeeya ayaa jabuuti weydiisanaya hababka uu nabadda uu ku sugay taas waxay ka marakacaysaa ay tahay ma- ah, mabaadi'da waaweyn ee u m p ay xambaarsan tahay in nabadda la sugo nabadda la'aanteed ma jiro wax dhaqaale la dhaho ma jiro wax bulsho la dhaho dhallinyarada doortay waxay maanta aad iyo aad aan ugu faraxsannahay dhallinyaro waxbaratay dhallinyaro mutacalimiinah aanjeerana leh nuuc kasta leh jaamacadooyin ka soo baxay ka soo shaqaynaya bulshada raydka ayaa maanta lasoo door la soo dhigay En anagu waxaan leenahay dhallinyaradaas wayna matalayaan waayo waa dhallinyaradii xisbigeenna iyo m p dareenad waxbaarsay waxaa ka mid ah inuu qabyaaladda shayga la dhaaho uu la dagaalamayo qabyaaladda uu madaxii dowladda federaalka ee soomaaliya markuu jabuuti yimday uu ku xaflad qaaday madaxweynaheenu uu naga digey uu yidhi, jabuuti wax naga barta qabiil iska ilaaliya dowladnimada jiritaankayga waxyaalada dilaya amba waxyaalada aan dhaawacaya waxaa ka mid a ani maxaa iga galay anu maxaan helaya waxyaalada dilayna waxaa ka mid a qabiil annagu reer jabuuti mabaadida in been xabarsan tahay waxaa weeyaan annagu reer jabuuti waan leenahay nin kastoo reer jabuutiya meeshuu doonaya ka soo jeedo sidii dadkii naga horeeyey waddankan caalanka dhaliyey ay noo dhigeen midnimada walaaltinimada wadajoogga iyo horow socodka ibraahim axmed jaamac qofka jaamiciga ah iyo waayeelku wax ma kala dhacaan sida uu waayeelku u fikirayo waayeelku waxa uu isagu uu u fikiraa wa- waaye aragnimo ayay iyuu fikirkiisu ku salaysan yahay qofku marka uu dhallinyar yahay uu jaamacad galana ee, waa waa maskaxdiisaa furan marka maskaxda furan iyo waaye araggu way isku imanayaan waxayna u badan tahay inay insha allah wax fiican ka soo bixi mashaariic badan dee way hayaan ee, oo ay ku fikiri karaan Ee, insha allah waxaan rajeynaya ina wax badan- wax fiican ka soo bixi marka dhallinyarada siyaasadda u furantaad leedahay waa u furan tahay haa Ee, horta siyaasaddu ee, waa hab loo fikiro waxaa siyaasadda lagu leeyahay politics kolka la idhaahdo waa a way of thinking waa si, si loo fikiro Een, marka sida loo fikirayana qofku hal kol hadduu jaamacad soo maro wuu garanayaa sida loo fikirayo iyo wixii markaa ku hor yaalla oo aad ka dhiibatid aragtidaada ee, oo ay wixii la qaban karo ay ka qaban karaan dhalinyargu jaamiciin oo badan weeyaan Een, wax fiican ayaan ka rajaynaynaa inay mudho fiican ay ka soo baxaan ayaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala
waa hagaag aad bay umahadsantahay sakal saciid faarax oo warbixintaasi inooga soo dirtay dalka jabuuti iyadoo la kulantay qaar ka mid ah dhallinyarada haatan isku diyaarinaysa inay ka qayb galaan tartanka ololaha amaba tartanka doorashada baarlamaanka dalka jabuuti oo maalinta beriya qorshaysan in la qabto waa hagaag saharay haatanna waxaynu jalleci doonaa dhinacii kaalmaha heesaha waxa aynu innaga iyo weliba dhegaystayaashuba aynu ku wada nasan doonaa codka fanaanada deeqa ciise iyo weliba heesteeda adiga iyo dadnimada ah waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno codka fanaanada deeqa ciise iyo weliba heesteedaasi
adiga iyo dadnimada dhegeystayaal waxaad ku dhegeysanayseen idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaysa washington gabagabada idaacaddeenu kusii dhownahay inta aynaan jilleecin dhinacii ciyaarihii iyo weliba heesii kala duwana aan qodob iyo laba ka mid aan saare ciidla nuurka codsado wararkii adduunka mahadsaned cabdi xakeen madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa xoojiyey fikirka ah in la hubeeyo dadka mutacalimiinta ah ee fasalada dugsiyada ku jira xilli lagu guda jiro xamaasadda ay dareemayaan ardayda iyo waalidiinta ardaydii ku waxyeeloobay toogashadii lala beegsaday dugsi ku yaala gobolka florida ee dalkan maraykanka sidoo kalena in dugsiyada la geeyo howlwadeenno hore oo milatariga ka tirsanaa donald trump ayaa sheegay in ay si wacan u xallin karto mashaakilada iyo isagoo hadalkiisaasi sii watana waxa uu raaciyey in ay si dhow u eegi doonaan arrimaha la xidhiidha dhowr qof ayaa gacantooda kor u taagay kadibna madaxweynaha ayaa weydiiyey qofka ka soo horjeeda fikirkaasi waxaana gacanta taagay dad gaadhaya ilaa afartan qof oo goobtaasi fadhiyey kuwaasi oo badankoodu ay ahaayeen arday xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey ka dalbaday in la ansixiyo go-aan ogolaanaya in muddo soddon cisho ah xabad joojin laga sameeyo gudaha dalka syriya si caawimo loo gaadhsiiyo afar boqol oo kun oo qof oo ku xaniban bariga magaalada kota halkaasi oo uu sheegay in ay dadkaasi aada u dhiban yihiin waxaana uu guteres sheegay in uu aaminsan yahay inaanay beriga qoota dadka ku sugan sugi karin intaa wax ka badan in mucaawino lasoo gaadhsiiyo magaaladaasi waxay dagaaladu ka socdaan tan iyo sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii waxaana uu ku baaqayaa in dhammaanba dhinacyada ku dagaalamaya halkaasi ay dagaal ka joojiyaan si loogu ogolaado gargaarka bini'aadaminimada dadka u baahan waa hagaag dhegeystayaal aad bay u mahadsan tahay saare cidlan nuur oo dib inoo xusuusinaysay wararkii adduunka ugu waaweynaa qodobo ka mid a haatanna aynu wada jalleecno dhinacii ciyaaraha iyo weliba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayaa jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno kulamo ka tirsan jamis liiga oo xiiso badan ayaa shalay dhacay gaar ahaan wareegga lix tobanaad lugta koowaad naadiga kubadda cagta safiya ayaa gegadeeda waxay ku martigelisay naadiga dalka ingiriiska ka socotay ee manchester united ciyaartaasi oo ay ka soo qaybgaleen taageerayaal gaaraya ayaa daqiiqadihii loogu talagalay waxa ay labada kooxoodba ku heshiiyeen inay ku kala baxaan guulola-aan bareejo eber iyo ebera sidoo kale naadiga kubadda cagta shakhtar donesk ayaa gegadeeda ku martgelisay naadiga rom ee dalka talyaaniga naadiga rom ayaa goolka ku hormartay daqiiqadii kow iyo afartanaad waxaana u dhelay ciyaaryahan ander ha yeeshee naadiga shakhtar ay markii laysku soo laabtay waxa ay sameeyeen dardar xooggan iyagoo laba gool ku bedelay goolkii laga dheliyey ciyaartaasina waxa ay ku dhammaatay laba gooli gool naadiga kubadda cagta ee shakhtar donesk ay ku awood roonaatay maalin ka horraysana waxaa kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta ee barcelona waxay la dheeshay naadiga chels halka naadiga kubadda cagta ee bayan muunikhna ay ku durdursay naadiga batshiktas lugta labaad ayaa waxay dhici doonaan dhegaystayaal kulmadaasi ee lix tobanaad koobka champions leaga lixda ilaa iyo toddobada bisha maaj iyo saddex tobanka iyo afar tobanka bisha maaj ee soo socota kulmo ka tirsan yuruba liig ayaa sidoo kale la dheelay dhegaystayaal waxaana kooxuhu ay isku arkeen shalay kulan ayaa dhacay naadiga c s k moscow waxay la dheesheen naadiga zvezda waxaana ay gooli waxba ku adkaatay naadiga c s k moscow kulmada maanta dhixi doona ee yuruba liig waxaa ugu xiisaha badan naadiga kubadda cagta atletico madrid waxay la dheeli doontaa naadiga copenhagen naadiga dinamo kiev iyo a a k atenis ayaa la dheeli doonaa waxaa sidoo kale naadiga napoli la dheeli doontaa naadiga raisin ball sport lipzig halka naadiga kubadda cagta sporting club de portugalna ay la dheeli doontaa naadiga f c astana ac milan waxay la dheli doontaa naadiga rasgad arsenalna waxay la dheli doontaa naadiga oster sands atlanta iyo brosia dortmund ayaa dheeli doona atletico bilbaw iyo sbatik moscowna waa ay wada ballansan yihiin dhegaystayaal waxyaaba kusoo kordha kulmadaasina barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa ee xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
hagaagka ciyaarahiinta haddii aynu kaga soo gudubno haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa waa nimco yaasiin iyo cabdi shire jaamacad jookle heesay wada qaadayaan
Don't
waxay tidhi sida tahay ruux dhallaan iyo waalidkii dhalo kale dhooldhoolin mooye dhibba kuma quudheen waxaan filaya dhegaystayaal inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi codadka fanaaniinta cabdishire jaamac jooqle iyo weliba nimco yaasiin carraale tan iyo idaacaddan idaacadda xigta heestaasi lagu soo gebagabayn doonna waa anigii saare cidla nuuro idin leh sidaa iyo nabadgelyo